الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والوصل والإرسال من ذا أخذا لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه والرد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفيه الجرح علم زائد للمقتفي الفرد قسمان ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا والفرد بالنسبة ما قيته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل لم يروه ثقة إلا ضمرة لم يروي هذا غير أهل البصرة فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية لكن إذا قيد ذاك بثقة فحكمه يقرب مما أطلقه بسم الله الرحمن الرحيم waxaan inoo socotay adugu ammaanteedii badnaydna aan soo aragnay dadka iyagu siqaadka ah waxyaalihii ay siyaadiyeen ee dadkii kale la wadaagsaday xadiidkan riwaayadiisa adigu ay laba dheeraayeen ama iyaga naftooduba kolna ziyaado wax ku wariyay kolna nuqsaan bal taas wixii bal aqwaashii culimmada iyo taqsiim qaydaheedii iyo xukunkeedii iyo waxyaalahaasaan soo aragnay kollayna bal imaka qeyb baa inoo yar harsanayd aynu horena u soo aragnay oo halkii wasliga iyo irsaalku haddii balka ay tacaarudaan iyo aqwaashii kuba sugnayd aynu hore usoo marnay ama qowlkii naadimka ee waxkum liwasli siqatin fi ladhari waqiila bal irsaalihi lilakari uu lahaa bal taa aynu kuba soo marno halkana yusdee kolley calaa qaa'idayin ama isla mid yihiin ee ay ahayd in ay kala farqiyeen un ayuu balkiibuu yar dib ugu yarlaamayaa wuxuu uhi walwaslu wasligu macnaa wasliga xadiiskii la waslinayo iyo wal irsaalu irsaalkiiyo xadiiskaa sanadkiisa la irsaalinayay min daa kan imaka aan hayno oo ah ziyaadatu siqaadka ama dadkaa lagu kalsoon yahay waxay siyaadiyeen ayaa ukhidaa laga qaatay kuwaas weeye oo kan baa labadoodan ama ta markay tacaarud yimaado ee wasliya irsaal istacaarudaan halkan ayuunbaaba ay yihiin baabkiibay yihiin oo waa baabkan ziyaadatu siqaadka oo dee haddaan baabkan kaba dhignana dee wuxuuna yihi waqbal ziyaadaati siqaati minhumu wa min siwaahum facalayhi lmucdamu ziyaado siqa marka ay taha ujeedadu xadiidkii mursalnimo waa lagu wariyey raawi kalena oo ruwaadii ka mid oo siqiina xadiidkii wuxuu ka dhigay mawsuul iyo oo sanadkiisii wuu dhameeyey kol hadday baabkan imakaanaynee baab ziyaadatu siqaada ay tahay taasi maxay keenaysaa in xukumka la siiyo mawsuulnimada waana tii aynu hore usoo marnay waxkum liwasli siqatin fi ladhari uu yidhi kao waa baab taqdiimu ziyaadati waa baabkan oo ah waa min baabi ziyaadati siqa markaa ziyaadatu siqana waa la aqbalayay dee waa aqwaashan aynu soo aragnay mid kamid ah laakiin wax ku sugan buu sheegayaayo laakiinna siyaasi haba jirto oo ziyaado siqa haba ahaado baabkeed taasna ha keento in wasliga la horreysiiyo lagu horreysiiyo irsaalka marka tacaarud yimaado ama labadiiba lagu wada wariyo xadiiskiie laakina fi lirsaali irsaalka waxaa ku sugan xadiiskii la irsaalinayo sanadkiisii mursal lagaba dhigayo jarxan jaraaxayn jarxi xadiiskii la jarxinayo waa kan xadiisku taas daciif noqonaya kol hadduu mursal noqdo si aynu soo maray markaa taasi waa jarxi xadiiskii ku imanaya ayaaba irsaalka yahay faqtadaa markaa dee kol haddii la yidhaha irsaalku waa jarxi wuxuu keenayaa taqdiimahu irsaalkii in la horreysiiyo kolkii uu ina lahaa waqiila bal irsaalihi lilaktharina kollay waa macnahay milicsadeen akthar buu weliba halkaa ka dhigo akthar almuxadisiin buu u jeeday walow halkan ziyaadka siqaat markuu imaka kaba hadlayay oo weli waa tan baabkeed facalayhi lmucdamu uu yidhaynu shalay eeakharkaas iyo mucdamka halkan oo laba qaybood laba dee markaa halkaasna aqbal la-aanta ayuu intii badnayd kaba dhigay halkanna intii badnayd buu kaba dhigay aqbalka bal siday kaleeyiin hore aan usoo yar sheegnay shalaytoon haddaba faktallah wuxuu keenayaa irsaalkii kol hadduu jarxi yahay taqdiimahu in la horreysiiyo oo laga horreysiiyo wasligii la horreysiiyo oo suu ku keenayaana waxa weeye way inoo dambaysaa haddii ala yidhaahee hadday raawigii ama haddii adigu ama ay kulmaan un jarxi iyo tacdiil macnaha jaraaxayn la jaraaxaynayo sida tadciifka oo kale iyo tacdiil iyo taskiya ku wada kulmay san u tegi doono waxay horreysiiyaan jarxigaa la horreysiiyaa waxaanay ku horreysiiyaanay taa cillo ugaba yeelaan ruuxan jaarixa ah ee dee ehelna jarxiga u ahaa waxaa agtiisa kuba sugan cilmi ziyaado ah iyo macrifo ziyaado ahoo kan kale ee mucadilkaan agtiisa kuba sugnayn oo waxaan kani ogeyn ayuu og yahay oo uu markaa dee kani waa kan tacdiiriyey un markaa waxaanu kuba ogeyn oo waxaan sarxiga keenayo kan kale aanu ku ogeyn ba agtiisa ku sugan taasna waxay keenaysaa in qowlkiisa la horreysiiyo sarxi iyo tacdiil marka ay kulmaan xataa tacdiilku haba badnaadee haddii dee suurooyin inoo dambeeyo aanay noqon sarxigaa la horreysiiya de kol haddii markaa bal taasoo lagu cileeyeyna cilmi ziyaado oo jaarixa agtiisa ku sugan halkana jarxi iyo kulmay tacdiil noocii ay tahay oo midna xadiiskii baa jarxi ku imanaya midna xadiiskii haddaan cillo kale meesha jirin wataa dee isagaa xukunkiisa uu qabuul noqonayo oo bal markaa dee irsaalka in la horreysiyay taasi keenaysaa oo marka waxa weeyaan eeg labadii arrimood baa in markaynu eegno baab nisfiqaa ziyaadadii inay tahay in wasliga la horreysiiyaa xukunku noqon lahaa oo ay keenaysay laakiin markaynu ka eegno jaanibkana irsaalku inuu jarxi yahay jarxi iyo tacdiil hadday kulmaanna jarxiga la horreysiiyo dee taasi maxay keenaysaa in irsaalka markay istacaarudaan ee irsaal iyo wasli xadiiskii ay ku kulmaan ee isku tacaarudaan in irsaalkii la horreysiiyo xukunkii uu yeesho irsaalkii sida agsarkaba marka hore ama agsar muxadisiin nooga soo naqliyey laakiin baltanna jawaabteedu waxa ay tahay warudda qowlkan ah ee irsaalku waa jarxi sidaasaana loo horreysiinayaa waa la cedee laguna cileeyey jarxiga cilmi ziyaadaha agtiisa jaarixa kuba sugan rudda waa la celiyo waxaa lagu radiyey anna muqtadaa haada halkan jarxiga iyo tacdiil marka ay kulmaan waxaan ay ku cileeyeen ee jarxiga loo horreysiinayo oo ah inuu cilmi ziyaadihi agtiisa uu kuba sugan yahay haddaba bal tacliilkii halkaas oo ah wixii loo horreysiinaya jarxiga tacliilkeedii sida uu keenayo markay halkan wasliga irsaal noqoto waa qabuulul wasli wasliga aqbalkiisay taasi tacliilkaasi keenaya idcil eh waayo waxay sababtuna tahay ama cilladu ay tahay fiihi wasligan waxa kuba sugan wa filjarxi jarxiga halkaa kuba sugan cilmun cilmi zaa'idun ziyaado ah lilmuqtafii kii isagu raacaya halkan oo wuxuu leeyahay eeg horta marka hore waa wasligii iyo irsaalka hadday istacaarudaan ayuu leeyahay waa baab ziyaadatu siqaadkan aan hayno baabkii halkaa horena haba horreysiiyeen de waa si ibnu salaax yeelaye waa isla kalaamuun shalayna waxaan soo horreysiiyey bal aqwaashan dee usuuliyiin iyo fuqaha iyo muxadisiin iyo way isku wada jiraane markaan muxadisiinta iyo ayimadoodii eegno san halkaa horeba soo horreysiinaan usoo sheegnay kullay qaanuun kulli ah oo mudarid ah oo had iyo goor la raaco kaasun lasoo qaato iyada oo ay muxadisiintu halkan ama ayimadoodii marka la eego tasarufaadkooda laga soo naqliyo ama ay ku socdeen ma jirto ee iyagu waxa ay tahay kollay jus-iyaadka badan markaynu tatabucnay kaba hadleen ee abwaabtan ama irsaal iyo wasl istacaaruday ha noqoto ruux siqihii ziyaado kalu laba yimoon baabkan ahayn haba noqoto anwaacdii kale ah in iyada baab tarjiix ay tahay oo kolba halka daliilku raajax yeela ma qara inta ay raajax yeesho un ay markaas raacaan taasna ay keenayso kol inay irsaalka raajax yeelaan waayo qara-intii baa xoogeynaysa kol wasliga ay raajax yeelaan taas qara-intaa xogeynaysa ee xadiiskii uu lahaa waqada albukhaari awaa dee waxa weeyaan biwaslina nikaaxa ilaa biwelina dee sida sababta uu bukhaari uu halkaa u raajax yeelay isagoo meelo kale irsaalka raajax yeelayna waa tii aan sooba sheegno bal markaa taasba weeye sidan shalay nidhina ah haddii la yidhaha ziyaatu siqa guud ahaan waa maqbuul haddana la yidhaaho xadiiska sha- xadiiska saxiixa iyo xasanka waxa u shardiya cadama shuduud shuduudkiina lagu fasiro waa ruux markaa maqbuula siqaba ah hadduu saxiixba yahay adigu ruuxa maqbuulka ama siqada ahaa oo isagii khilaafa dadkii kale ama ka mudnaa ama kaba badnaa xadiiska sanadkii ama matnigiisii kuba khilaafa kollay khilaafo kaa kaa uu la yimina waa ziyaado uu la yimi oonay sheegin oo wax iyaga riwaayadoodii aan ahayn buu la yimi waana ruux siqaa waana taas loo shardayo xadiiskii saxiixa ama xasankaa shuduudkaasi inaan u gelin ruuxa iyagu waxaan dadkii kala warin warinaya ee isagoo siqaa warinayana xadiid marka uu tanaafi kama dhexeeyo xadiidkiisi shaad baa lagu tirinayay kan kalea maxfuud aha lama aqbalahay bal marka halkanna marka la yidhaha ziyaatu siqa halkaasna saa la yidhaha labadii arrimood oo wax istacaarudaya oo in shardigaa hore marka lagu socdo umuurahan ima imanayaan in la yidhaha ziyaatu siqa guud ahaan waa maqbuula waxa ay tahay mar ay maqbuul tahay mar aanay maqbuul ahayn baa jiraysa taasna waxawo iyo tashahi ku imanaya maahee waa bal kolba qara-inta iyo umuurahaas iyo iyadoo taas waa waxay kolba tarjiixu keenayo macnaha waa tarjiix baabkeed baan soo niri horta taasi markaa waa masalo guud ee masaa-ishan baan musaniyo abyaada waxaa looga jeede bal muxadisiinta taasaan meel dhiganaynaa kollay fuqaha iyo usuuliyinna meeshan dee masaladan way laba leeyihin haddaanay jaanibba ugaba badnaanin oo aqwaasha badan ee halkan kutubulmusalax kuba sugan inta badan waa aqwaashii fuqaha usuuliyiinta iyo fuqahada weeye ee maaha muxadisiinta aqwaashoodii waayo iyaguba dee aad bay u baxsiyaan kaba hadlaan bal dee iyagaabaa qayb badan tasarufaadkoodka u baahan oo ah axkaamta ziyaadada ah ee bal xadiiskii kuba sugan ee lagaba qaadanayo intiisi kale kuba sugnayn waatan ziyaadaadka kaba imanayso iyagiina waa halkii dee ay markaas bal tasarufaadkoodii kala dunaa ee xaggii istinbaadka iyo xukum qaadashada iyo ayaaba dee umuurahan ay uguba baahan yihiin oo saas baa hadalkooda uguba badan yahay bal markaa maxay tahay masaladani wasliga irsaal markaa horta waa tii un laakiin arrin gaaray ka leeday buu leeyahay ziyaadadii siqaadkaa kale oo say uga leeday waxa weeyaan maanta irsaalka xadiiska wax daciifinaya markaa sharxi baa xadiid meesha soo kordhay wasli haddii aan haynana xadiiskii baa la aqbali lahaa sharxiyo tacdiil marka ay kulmaanna sharxigaa la horreysiinaya waxaanay ku cileeyeen dee cilmi ziyaadaha meeshii jira oo kani leeyahay taasaas jirto markaa taasi maxay keenaysaa irsaalka in la horreysiiyo oo aynaan odhan waa ziyaado siqa maanta wasligu e aan isaga horreysiine arrintan kalaa soo korodho oo ah sharxi baa meeshii jiray sharxi iyo tacdiil markay kulmaanna sharxigaa la horreysiin jiray sharxigaan horreysiino laakiin taa maxaa iyaduna kaba imanaya oo warudata kaba cabirayo in sharxiga marka la horreysiinayo waxay ku cileeyeen ruuxan jaarixa ah agtiisa waxaa cilmi aan kan kale ee dee imaka mucadilka aan kuba sugnayn ayaa ku sugan oo bal haddii laba shaksiba aan ka soo qaadno oo inaan xadiisba ka soo qaadin dee xadiiskii marka shaksigiisii waxan ay kuba yimaadaan xadiiskiina way kuba imani oo nin imaami uu tacdiiriyo mid kalena uu tajriixiyo waxay leeyihiin kani dee daahirkaa iyo xaaladiisa iyo wixii uu guud ahaan ka ogaabaa tacdiilkii noqonaya laakiin kan taariixeele waxaa waxgaara ku jaraaxaynaya waa waxa kan kale ka qarsoonaa oon ogeyn ayaa meeshii jira dee markaa cilmigaa ziyaadada agtiisa ku sugan baan qowlkiisa u horreysiinaynaa oo inay wax aanu kani sheegin ka aamusay ama aanu kuma ogeyn buu kani ogiu sheegayaaye saasaa loo horreysiiye waa cilmi ziyaadoo jaarixa agtiisa kuma sugan ee imanka hadduu la wadaagsaduu kii kale leeyane waxaa kuma u sifoobin ama waxaasi way jireen u ka toobadkeena suuradaasba tacdiilkay horreysiin jireen oo dee markaa qowlkiisiibaa xoog yeelanaya kan mucadilkaa ee bal markaa taasaa loo horreysiin jira marka meesha cilladu waxay tahay waa cilmi ziyaadoo kuma sugan haddaba cilladaa haddaan raacno cilladaa haddaan eegno loo horreysiiyey irsaalka ama sharxiga loo horreysiiyey cilladaasi waxay keenaysaa wasliga maanta in la horreysiiyo siday ku keenaysaana cilmi ziyaado ah ama wax ziyaado ah oo kan kale ee mursilka ah aan agtiisa kuma sugnayn ayaa kii waasilka agtiisa ku sugna oo kii mursilka waa kan saxaabi markuu joogo uun mee saxaabigiisa uun gaadhin taabiciga xadiiskii intuu ku daayey saa ku kor yeelay kanisee ruux buu magacaabaya saxaabi buu magacaabay marka wax ziyaadoah cilmi ziyaado ah oo agtiisa kan daa aan ku sugnayn mursilka ayaa waasilkii kuma sugan oo markaynu sharxiga waa loo waxaa loo horreysiinayaa cilmiga dhinaa dee halkanba maanta cilmi ziyaadoon kani lahayn baa jira marka cala al aqal way istacaarudayaan oo cilmigii ziyaadee jaarix xaggaa lagu cilayn jiray iyo maanta kan aan aragno wax ziyaado oon kan kale agtiisa ku sugnayn inuu laba yimi kani oo bal markaa cilmi ziyaado agtiisa ay kuma sugan tahay taas baa istacaarudayso taasi maxay keenaysay markaa in wasliga la horreysiiyo waayo wixii ay ku cileeyeen sharxiga horreysiintiisii oo ziyaado cilmi ah ayaa maanta halkan taala taas bay keenaysaabo dee bal markaa meesha ama waa tacaarud labada istacaarudeen oo hadhow tarjiix u baahan waana siday muxadisiintu had iyo goor sameeyaan ama aimadoodii ay sameeyaan markaan qowlkan dee usuuliyiinta ay u badan yihin aynu iskaba dayno ama laba horreysiya maanta wasriga taas bay keenaysay oo bal markaa tacliilkan dee jawaabbaa taala iyo radin intaa weeye labada bayt labada baan ku laabnay walwaslu wasligii iyo walirsaalu irsaalkii ukhidaa waa la qaatay waa xaggan kooda la horreysiinayo min daa kan oo maxay ah ziyaadka siqaadkan aan hayno taas baa jirta markaa taasi maxay keenaysay waqbal ziyaadaati siqaati marka la yidhaha in la aqbalo wasligii laakiin maxaa jira laakina dee taas yaaba jirtay fil irsaali irsaalkii waxaa ku sugan jarxan jarxin oo xadiiskii waa kan daciifka noqonaya waa jaraxataas jarxin faktada markaa kaasi wuxuu keenaya kol haddii meeshii jarxi jiro xagga kalena dee ay noqon lahayd qabuul taqdiimahu in la horreysiiyo irsaalkii la horreysiiyo ayay keenaysaa rada aan sheegnay lagu horreysiiyo laakiin waridda xaggan arrintan ah in la leeyahay irsaalka jarxi ziyaadaha ku sugan oo taa aan horreysiino sababtaan u horreysiinaynana cilmi ziyaadaha jaanibkan jira waa la radiyey maanta halkay masalada markay noqoto waxaa lagu radiyaa ana muqtada hadaa tacliilkan ah cilmi ziyaada agtiisa ku sugan ee aan horreysiino sida uu keenayaa qabuululwasl wasligii in la aqbalo weeye sababtuna idani waa litacliil id cilee fiihi wasliga waxa ku sugan wa filjarxi jarxigii cilmi mid kastaba cilmi zaa'idun baa ku sugan oo tacaarud baa markaa meesha jiro dee maantaba jaanibkan waasilku wax aan kani ogeyn oo ah xadiisku inuu mawsuul yahay ayuu og yahay oo uu sheegay waxaana dhici karta kaasi inuu ilowba ay tahay wuxuu ugaba tegay saxaabiyuu ugaba tahay oo nuqsaan xaggiisa kaba dhacay un ay tahay markaa taasi cilmi ziyaadaha halkan kuma sugan ee tarxiga guudna cilmi ziyaaday ku tacliilinayeen oo meeshii tacaarud baa jira oo kee u baahan dee tarjiix ee waxa la yidhaaho markaa irsaalkiibaa jarxi aan wada horreysiina markaa ma jirayso wey lilmuqtafi kii raacayay bal masaladuna si guud waa ta aan soo sheegnay waanu kaba baxnay taas waaye alafraadu afraadda intaan galino kolle amsil aynu shalay soo marnay oo xadiiskii sacd ibnu daariq abumalik ashaari waxaan doonayaa xagga wax yar dhacay un ismi yar taxriif uu kuba sugan yahay inaan saxeen xadiiskii uu marka horeba matniga uu inoogu soo dhigtay ee sucila turbat lardi ee aan nili saxiixa muslimna waa ku sugan yahay nin abu malik alashjaci la yidhaah baana dee warinaya sacd ibnu daariq halkaa haddaba sadarka afraad safxadan lix iyo sagaashanka ayaa wuxuu dhigtay wa ama almisaalu me me wuxuu yihi ba xadiiskan walxadiisu rawahu muslim walnasaa'iy min riwaayati alashjaciyi can dibciyin can xudayfata saasaa inoo taala waa sadarka afraadba oo dibci markaas weliba ninkan mucalliqe ama kitaabka soo madbuceeyey waa qabtay oo markaas si uu inoogu dabdiyo huwa bikasri daali wabadaha wabacdaha bawun waxadatun wahuwa bnu xiraashin buu yihi waa daalka oo hoos dhowgiisa la aqriyo badana bana muwaxadiina way ka dambaysaa inxiraashna waa la yidhaha marka ama ta hoose ha noqoto ama ta sare ha noqotay waa waxaan waxba ka jiray ama qalada weye oo sida u leey ninkan halkaa daalka waa ra waana taabici macruuf oo mukhadramiintii kamid ahaayo waxa ay tahay ribci baa la yidhaha halkana de waa suurtagal inay haddana khada iyo madbacad unto halku bikasri raaci la odran lahaa ayay bikasri daali noqotay dushiina de dirci baa inoo taale balmuhimku waxa weeye ninkani ribciyu bnu xiraash baa la yidhaha waa nin macruuf oo dee kollay aabidna ahaa isagiiyo walaalihiiba kollay rag ay walaalo ahaayeen in caalimkaasna ahaa kollay tarjamada sira calam nubala iyagoo raggaasi wada socday way ku wada leeyihin walaalo ah in bal markaasi halkaasubaad saxanaysaano waa dee lafdigu waa ribci ama xagga sha ha noqoto ama a xagga dee sharaxa ha noqoto ama waxaan deeahaa mishkeed alafraadu afraadi waa jamcu fardin waa kuwii keliyada ahaaye iyagu bal taas waa anwaaca iyo qayba ayay noqon doonaan taas buu mabxaskiisii iyo mawdiciisii keli yahay oo wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala alafraad alfardu fardigu oo xadiidka fardi la odrhanaya ama kaa fardigii qismaani laba qaybood weeye oo laba ayuu u kala baxaa waa fardi mudlaqa iyo fardi nisbiya intaa wey kaa nisbiga ayaa anwaaca yeelan qaybo kan mudlaqay dee nooc guud haba yeeshee kolkol kuwa nisbiga ah ayay barhkood kan xaggiisa soo marayaan oo ama dee waxa weeyaan ay kan la xukum noqonayaan oo dhab ahaan isna fardi mudlaqun baabay noqon walow qeyd uu la socdo markaas haddaba waa fardi mudlaqa iyo fardi nisbi ah ee waana qariibkii iyo fardigii iyo waxyaalahaasi waa isla baab un laakiin inta badan fardiga markay isticmaalaanna waxay u isticmaalaan kaa mudlaqa markay qariibka isticmaalaanna kolkol qaraabada nisbiga ayay u isticmaalaanna dee qariibkaasna mid nisbiya iyo mudlaqba waa u kala baxayay kana waa kana bal weliba kitaabkeennan aan hayno qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii kuwaas iyo mutawaatirkii iyo ma aragno weli inooma soo dhigan welibana ma dhowa oo inooma soo dhigan iyo waa si aan baaxiskaba ama mukhtasarkii ibnu kasiirba kusoo aragnay waana sida taqriibka nawaawiya irshaadkiisa iyana kutubtaasi ay tahay sababtuna waa muqadimada ibnu salaax bay kutubtaas oo dhami adugu dee ay iyada ama mukhtasar ay u ahayd ama nadmi ay uga tahay halkii kusoo arooriyey kuba soo arooriyeene meel dambe iyo musalsalka iyo taas kuba soo arooriye marka anwaacda inaynu ka baxno dee taxamulka iyo wixii kale riwaayada iyo sifada riwaayada waxaa marka laga baxo ayay iman doonaan oo bal markaa qariibku haddana waa iman doonaa baan leeyahay bal imaka fardigii baa halkan ayuu inooga bal sheegayaa qaybihiisii oo wuxuu yihi alfardu fardigu qismaani laba qaybood weeye kaa mudlaqaya kaa nisbigo fa fardun macnaha fardi yakuunu ama yaqacu waa dhacaya mudlaqan xaalu yahay iyadoo la idlaaqo waa fardigii mudlaq ahaa oo maxay laga idlaaqay aan wax lagu qayday oo ama se inoo soo socoto ruux siqaa riwaayadii ah ama ruuxba inuu dee hebel hebelunbaaba kaba wariyo shaksi riwaayadiiba ama beledba iyadoo wax lagu qayday aanu jirinee dee kaa isagu aan qeyd kaba lahayn ee mudlaqaa uu yahay oo laleey waa lala goo xadiis keliya hebel baa la gooni noqday un inagoon waxba kuba qaydin wa xukmuhu kaa xukumkiisuna macnaa xukumka fardigaasi leeya halkan lagama hadlaye waayo halkan fardigii nisbiga unba u baabkiisii yahay iyo mawduuciisii kaa isagu mudlaqaa xukumkiisu sabaqa waa hormarayo cinda shuduudi shuduudka agtiisii oo halkii shuduudkii baynu ku soo maray sheekhu shuduudka mid wuxuu kaba dhigay fardi uu ama ruux wax la gooni noqdo uu dadkii kale kuba khilaafay si shaafici uu ku tacriifiyey kaasi markaa dee tanaafigi jiro waa fardi marduudu ama shaadkaa marduud ku ahaa shaadka qeybtii labaad iyadoo xaakim iyo khaliili uu inooga soo naqliyey ikhtilaaf inaanay shardin ayaa wuxuu kaba dhigay ruuxii isagu wax la gooni noqday uun magac shaad waa lagu idlaaqaya saa dee aimadaas ba ay dhaceen waana fardi oo taasna xukun buu inoo soo sheegay laba bayd uu inooguba soo sheegay oo dee waa kiba lahaa wakhtaara fiihi ma lam yukhaalif ana man yaqrubu min dabin fafarduhu xasan aw balaga dabda fasaxix aw bacud canhu famima shada fadraxu warud intaas baa shaadka labadaa baydoo wakhtaarana ibnu salaax baa saa u qaybiyey uu leeyaho doortayoo xukunku markaa muxuu haddaan waa intan uu inoo ixaareeyey eh in halkan dib inoogumu soo dhiga in aan ku yar laabano halkaasna aan ku soo aragnay ruux hadduu wax la gooni noqdo cid uu ku khilaafayna aanay jirin hadduu cid ku khilaafay shaadkaa marduud ku ahaa marka uu wax la gooni noqdo ee cid uu ku khilaafayna aanu jirin qayb baa shaad noqonaysa iyada tanna khaasatan waa qaybta aan la aqbalahayn oo qaybta aan la aqbalahayn ayaa wuxuu inoo soo qalaatay raawigiisani hadduu dabdi taamah dee cadaala way u sugantay horta taase laakiin dabdigiisu uu dabdi dhan yahay xadiiskiisu mid saxiixuu noqonaya oo waa la aqbalaya shaad markaa laguma magacaabayo waa xadiis fardiya uun haddii uu dabdi taama aanu lahayna laakiin uu ku dhow yahayna xadiiskiisu xasan buu noqonayaa sida kuwa xasanu qariibun tirmidila ama qariibun xasan oo isagana waa xadiiskaa maqbuulkaa oo shaad laguma magacaabayo hadduu dabdigii ka fogaado oo dabdi si aanu lahayn dee kelinimadan baa kolley waxay keenaysaa waxaan nin keliya sheegaya in laga joogsado lagaba hubsado daafi bay ku keenaysaa taasi kuwa waxa kabayay xifdigoodan fiican ee lagu yaqaano ama xifdigan iska roon ayaa keenayay oo wixii kelinimada ka imanayay aynu inoo buuxinayo kabayo la yskala aqbalayay kan wax lagu aqbala qowlkiisii ma jirto inkastaba cadaalo iyo ha u sugnaato marka maxay kaasna ahayd xadiidkiisu fardi ma aha shaad buu kaasi noqonaya markaa kaas baa shaad ahaa qaybaha uu inoo soo sheega waayo labada kale shaad laguma magacaabayo waa la aqbalayaaba waa la xujaysanayaa ee kaa raawigiisa uu dabdigii taamkaa ka dheeraaday wixiina uu keligii warinayo ayaa xadiiskiisu marduud ahaa shaadna lagu magacaabaya markaa shaadku labadaa qaybood noogaba dhigay qaybtu sheegayana waa qaybta labadaa baydee hadee wakhtaara fi ma lam yukhaalif ana man yaqrubu man min dabdin wakhtaara fi man yukhaalif ana man يqرب من من ضبd ففrده xسنt لا أو بلغ ضبd فصحح أو bعd عnه فmima shd waa ka dambe eg bacda un weeye فmima shd فdرx warud bal kaas weeye وxukمه عinda shduud الsبقة inagama dheerayn bal kaa haddaba waan kaba hadhaynaayo waa fardiga mطلق ah in nin keliya la gooni noqday xukunkiisu markaa halkaasu maraya wاlfrd fardigi waa kii labaade binisbati bacnaa dee nisbo wax loo eego ama nisbo uun adigu ahaa jaanib ama dee fardigii nisbiga ahaa dee anwaacun waa qaybo oo waxaaba weeye kaasi maa qayatahu kaad ku qayday adigu bisiqatin ruux lagu kalsoonyaad ku qayday oo aad tidhi lam yarwihi siqatun ilaa fulaan wax siqa ah hebel mooye cid kaloo xadiidkan warisay ma jirto waa mid aw beledin beled aad ku qayday beledkaasoo dakartow aad sheegtood xustay oo tidhiba lam yarwihi de waxa weeyaan ilaa ahlulbasra maalan reer basra mooyaane xadiidkan magaalooyinkii kale ee islaamka dadkeedii wax ka warinayaaba ma jiraano waa xadiis basriya aw amase can fulaanin biriwaayati can fulaanin warin hebel shaksi lagaba wariyaad ku qayday oo tidhi lam yarwihi can fulaanin ilaa fulaan cid kale way jirtaa laakiin hebel marka ay noqoto hebelunbaaba ka wariyey cid labaad oo hebel kaba warinaysaa ma jirto intii uu markaa saddexa nooc buu inoo dhigtay kaa siqa lagu qaydayo iyo ka lagu qaydayo beled iyo ka lagu qaydayo shaksi riwaayadii intiiba waa dee yarkan misaalkii sheegaya ama siday noqonayeeno naxwu qowli lqaa'ili wasanka markaan aqriyayna laamka waan iska sukuuminaynaa waaba ruux qaa'ila oo waaba ka soo qaad ibnu daahir oo kale xaafidkaas iyo dee dadkii misaalka soo qaatay waa qowlkiisiiba uu ku qowlayay weeye lam yarwihi xadiis si wasanku kuma toosnaanayo in hamsadaa la taxqiijiyo saa daraaddeed bay waxay darji lahaan macnuu hamsadii oynu hamsatu wasli u bedelno ayaa meeshii timo markaa waa marka beydka u weeye bay tahaan maaha markaan san u laqbaysanayno oo taa maxay noqon lam yiri lam yarwihi can bakrin ilaa oo hamsadan tuurayna ee kolayna bal markaasoo hamsatu wasli baan kaba dhigayna lam yarwihi can bakrin ilaa waa il laakiin imanka de waa inoo caadi oo muxuu yihi qaa'ilkaasi xadiiskan bakri kama warin waailun mooyeen xadiiskan uu sheegayaana ama dee kolle waa xadiis asxaabu sunan ay wariyeen xadiiskan imaka lam yarwi can bakrin ilaa wail ibnu daahir yihi oo xadiiskaasi waxa weeye asxaabu sunan way wariyeen waxaana xadiiskaasi horta waa xadiis anas buu ahaa xadiiska anas waxaa ka warinayay anas zuhri baa kaba warinayey zuhrina waxaa kaba wariyey waxa weeyaan ninka bakri la yidhaaho bakrina waxaa ka wariyey waail waailna ibnu cuyeyne horta dariiqu saasuu ahaa bal xadiidkan hadalkan ama cibaaradani ay kuba timi marka xadiidka ayaa wuxuu yihi ibnu daahir lam yarwihi can bakrin ilaa waail xadiidka bakri ujeedadu eeg cid kale oo meelo kale ka warisay waan helaynaa laakiin bakri markay noqoto oo bakri markay noqoto waail oo weliba aabihii ahaa un mooye cid kaloo wax ka warisay ma jirto waayo bakrigani waa bakri ibnu waail mooye cid kaloo ka warisay ma jirto hadda markaa eeg hadalkii kama laazimayo xadiiskani fardi mudlaqa inuu yahayoo bakri mooye cid kale inaanay warin waail mooye cid kale aanay warin ee markay noqoto bakri ayaa waail keligii ka wariyey ee duruq kale waanu helaynaa markay noqoto bal markaa waailna sufyaan unbaa keligii kaba wariyey ee cid aan dee dariiqa aan ahayn waan helaynaa ee waa markay noqoto sanbu markaa dee fardi muqaqayd leh ama fardi nisbiya uu kuba yahay xadiiskuna kolley laftigiisu wuxuu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh safiye marka uu guursaday ama uu dee guursaday wariimadii uu sameeyey inay ahayd sawiiq iyo timir macnaa dee safar baaba la ahaa waxilib oo la qalay walow rasuulku yihi awlib walow bishaat cabdiraxmaan uu ku yidhi may jirin jeeshkuna markuu soo noqday khaybar laga soo noqday ahaydoo waxa la keenayba waa dee sawiiquna waa dee waa saloolkanuun saheeda iyo waxaa saloolkeeda oo laga dhigay daqiiq ama la budeeyey uun taas baa la iyo timir iyo waxaasun baaba wixii dee jeeshku uu sahay u sitay ee inaha ahaa ayuun baaba warimadii la sameeyey ay ahaydba bal xadiiskaasba weye ka uu sheegayaa lam yarwi labada midna waxaan leeyahin way isdhaleen walow safxada imika sideed iyo sagaashanka kollay bartamaheeda markuu ibnu daahir qowlkiisa qabanayay wuxuu cibaarata la qariibun min xadiidi bakr bni wail canhu kolley canhudaas inay dee me xalkeedii bay kaba soo roreyso waxay tafarada bihi canhu waailun can ibni da-uudna dee cantaasi iyadna ma jirto waailkan baa waail ibnu da-uud la yidhaahaa waailkan ayaa waail ibnu da-uuda emaha waail can ibni da-uud sanadka ibnu da-uudkuna kumaba jiro waail baa ina da-uuda bakrina waa inankiisii dee ladiifo ladaaifta isnaadka ka midina meesha way imanaysaayoo ah riwaayat alaabaa can ilabnaa oo inoo dambayso aabihii baa maanta inankiisii ka warinaya caadi waxa aan jirtay inanku inuu aabihii kaba wariyo hadalkan sadarka sadarkaa ku xiga ayaa maxaa dhacay markuu hadalkii ibnu daahir dhammaaday falaa yalzamu min tafarudi waailin bihi can abiihi halkaasna maha can abiihi waa inanka halkaa uu yihi waailun bihi can abiihi bakrin waa can ibnihi bakrin baa iyadna halkaas laftigaasa ibniga bason bal markaa haddaba wuxuu yihi lam yarwihi can bakrin ilaa waail waa mid eg markaakaasi misaalku halkuu yaalaa aw can fulan intii ugu dambaysay weeye oo markan dambe uu sheegayay misaalkii ama amsiladii tartiibtii dee kollay nadmiguna wuxuu iska yar keenayaa ruuxa ikhtiyaar badan ma siinayo bal markaa tartiibta tiimuu ilaalinoyne wuxuu u horreysiiye maa qayato bisiqa haddana beled buu yihi aw beledin haddana aw can fulan buu yihi imika naxwi qowli lqaa'il misaalku waa can fulaninta oo waa biriwaayati biriwaayati fulanin can fulan baad ku qaydaysaa hebel warintiisuu hebel ka warinayo maxaad odhan lam yarwihi can fulan ilaa fulan saa lam yarwihi can bakri ilaa wayl misaal kalena waa naxwu qowli lqaa'ili lam yarwihi xadiiskeed ma warin siqatun ruux lagu kalsoon yahay ilaa damra ninkaa damra mooyaane xadiiskan cid kaloo lagu kalsoon yaho warisay ma jirto taas weeye damrahana damrat bnu saciid ayaa la yidhaah waanan xadiid saxiixa muslim ku sugan sanadkiisa dhexdii kuma sugan xadiidkuna wuxuu ahaa xadiid ah rasuulka ilaahay ciidda fitriga iyo ciidda adxaa inuu qaaf iyo ikhtaraba taqriib jiro abi waaqid ilaysi cumar baaba weydiiye ayaa warinayay xadiidkaa sanadkiisa dhexdii baxa ku sugan damrat bnu sacdin ilmaazini can cubaydillahi bni cabdillahi can abi waaqid ilaysi sanadku waa taas haddaba maxay yidhaaheen xadiidkan lam yarwihi iqat markaa waxa weya iqatun ilaa damra oo axad iqa ah oo damro aan ahayn oo xadiidkan wariyey ma jirto hadda marka eeg way qaydeen may odhan damro uun mooye cid kaloo warisay ma jirto ina halkan baa fardiga nisbi inooga soo baxayaaye ee waxay leeyihin wax siqa ah oon damro ahayni ma warin markaa waxaa hadalkaa mafhuumku noqonaya kaas warinaya dee marka cubaydullaahi lasoo gaadho ka warinaya waa siqaas waa damran waayo taa waxay leeyihin cabdullahi bn laycia ninkaa caalimka laakiin ee umuura ay uga daciifiyeen kale ayaa isaguba xadiiska wariyey oo la wariyey ee sanbay dee tagu qaydeen oo wax siqaa isaga un baaba wariyey bayna lam yarwi taasna waa misaalkan ma lam yarwi siqatu ilaa damra ta nafteeda marka wasanka ay tahay haddii ilaada hamsadeeda la taxqiijiyo hamsatu qadci laga dhigo wasankuma toosnaanayo waa cinda linshaadun saa daraaddeed baa hamsadii idraaj ay ugu imanaysaa ama hamsatu wasli aan u bedelanaa si ay u dhacdo oo lam yarwihi siqatun ilaa damra taas bay noqon bal markaa waana darurooyinka dee kollay kitaabkana way kusoo noqnoqdaan oo bal dee waataan aragna maanta waxaa dhici karta in haddana intaanay casharku dheeraan aynu wax kale ama casharka ka kuxiga lagu arko horena waan usoo aragnay lam yarwi siqatun ilaa damra isaguna waa misaalkii ahaa maa qayatahu bisiqatin fi ayuu misaalkeedii yahay lam yarwi waa naxwu qowli lqaa'ili ruuxa qaa'ilka qowlkiisiiba weeye uu odhanayey lam yarwi ma warino haadaa xadiiskan hayru ahli lbasrati reer basro cid aan ahaynin warintan dee iyada kollay waa amhilo badan bay u yeelaanoo ay leeyihiin sunnaha waxaa la gooni noqday reer fulan ama ahlu madiina ahlu basra taas oo kale iyo waxyaalahaasa laga gooni noqday taas bay dhahaan bal marka waxa weeye haddaba kaa maxaa la yidhaah fardi nisbiya weeye waa fardigan qeyd kale si guud fardi uma aha oo xadiiska waxa dhici karta raawi wax ka badan buu leeyahay marka laakiin qeydkan aan eegno ayay fardinimadu ka imanaysaa oo marka la yidhaaho imika bakri waa ilmooye cid kale kamay warin fardinimadu waxay ka timi waa riwaayada bakri laga warinayo ee xadiidkii maaha in bakri uun ama waa iruun keligii warinayo ma aha marka la yidhaho wax siqa ah damro mooye cid kale xadiidkan may warin fardinimadu waxay ka imanaysaa wasfigan ah siqanimo laakiin cid kale aan helaynaa saa ibnullahi coo kaleo xadiidkii warinaysa marka la leeyahay reer basra unbaa wariyey markaasna fardinimadu maxay ka timi waa magaaladan eh waxaa suurtagala jamaaco iyaga kaba mida xadiidka inay wada warinayaan waayo haddii nin kaleo iyaga kamidii warinayo wuu inoo shoogay oo fardigii mudlaqaabay la xukum noqon kan siqadna kolkol fardigaa mudlaquu kuba dhowaan doonaa sida xukumka markay noqoto aan arki doono ee laakiin waxaa dhici karta jamaaca beledkan kamidii inay xadiiskii wada warinayaan ama mid wax ka badan oo fardinima xadiiskii ma jirte laakiin fardinimadu maxay ka timi waa qeydka inay magaaladan yihiin oo magaalooyinkii kale islaamka aan laguba warin intaa weeye bal markaa intan baan laqbada ku yar laamintaan qaybta dambe waayo xukumkii buu inoo bilaabaya aynaan gaadhine laakiin maanta waxaan aragnaa tacliiq dheer oo uu leeyahay ninkan kitaabka inoo soo madbuceeyey maxamed rabiic sheekhani leeyahay oo ka bilaabmaya safxada lix iyo sagaashan raqamka afraad haamishka kolley kuna dhammaanaya safxada sideed iyo sagaashan halka ugu dambaysa ayuu yihi intaha kalaamu bnu xajar marka waa kaa sheego hadalkaa dhammaantii min awalihi ilaa aakhirih waxa le xaafid ibnu xajar baa leh kitaabka kuleeyina waa kitaabkiisan aada u muhimkaa aad dee naaqis haba ahaado anwaacdii waxaa kaga sugan ilaa labiyo labaatan nooc haba noqday ee nukadka la idhaayo hadduu kitaabkaasi saa uu ku wadiyo watiirada uu ku dhammaado kolley kitaab xagga mustalaxa se fatxubaari ku yahay kutubtan kale xadiiskii ama shuraaxdiiyo kutubta xadiiskaba kolley noqon lahaa uu yee laakiin waxaa laga haya ayaa kitaabka labiya ilaa nooca maqluubka labiya labaatanaad walow xaafid xajar markaad fatxubaari haddaad u fiirsato aada garanayso kitaabka intaa in ka badan inuu alifay oo anwaac meelaha dambe kuba sugan ayuu isagoo kolkolo yimaadeen dikrigood ayuu odhanayaa nukadkan ama fiima katabtahu cala bni salax baan umuuraha ku bastiyey anwaacdaasna waa anwaaco kitaabka asalkiisa ku suganoo taas ay muuqatay inuu gooye laakiin kolley kitaabka xataa asxaabtiisii sakhawi oo kale oo dee tilmiid ninkii kolley malaa dad ugu yaqaanay ahaa dee kitaab weyne maanta leh oo madbuuc ah mukhtasarkiisuna waa madbuuc isaguna waa madbuuc aljawaahir wadurar fi tarjamati sheikh islam xaafid ibni xajar saddex mujalad maanta lagu midbaaciyo kun safxo wax kaba badan kitaabkaasuu sheekhiisa un kagaba hadlay kitaabka inuu intaasun kaba arkuu sheega walow nin tilaamintii kamida yili isagoo dhamanayaa buu yihi haddana xataa waa ka shakisnaayay se kolley inuu kitaabkii intaa in ka badan qoray falxubaari aad bay ugaba muuqataan meelo uu kusoo celceliyo bal haddaba in hadalkaa dheer way miyar eegan way dhici kartaa meelo qaarkood taqsiimyadan iyo waxaan inaysi wada garayaan waa qaybahan aan hayno in aniguna imaka waxyaalaha hadalkan maba taaban karo waa hadal aada u dheer kitaabkiisaasna halkan afraadda uu kuma soo arooriyey laakiin meelo sadarka afraadu matniga waxaa haysataan lam yarwih siqatun ilaa damra taasaa inoo taala halkaa uu qabtay mucalliqani sadarka afraad eeg maxaa yaala markuu fa ama amhilatu lwal waa tasiqo lagu qaydayo ayaa wuxu uhi fakasiirat minha xadiisu xamsat bn saciid aladi dakarahu lmualifu wa qaala fiihi lam yarwihi axadu min asiqaati ila xamsa kala xafilay hadalka waa inagu dhow yahay waa ninkan damreen hayno ayaa halkan khada madbacadeed soo galay xamsan bnu saciid mama jirto waa dee halkan ma jiro waa damrat bnu saciid kan imika mualifku sheegay matniga uu ku sheegay weeye marka labada meeloodba xamse iyo xamsadu waa damra taas oo kale kolley sadar markaa mid un lasii dhaafana inxisaaru daaif dee kolley luqa ahaan waa xisaaru daaif inxisaaru daaif maaha waa xisaar daaif markii daaif xisaarkeedii meelo adigu saqadyaal jiraan oo sadar wax ku dhawaaya ka dhaceenna kolle way kuba sugantahay halkaa dee imika kama hadli karo waayo sadar in ku dhow baa dhacsan oo hadalkii xaafida markaasaa hadal aan isku xidhnayn oo meeshii soo galay markii sadar kaba baxay ayaa hadal aan islahayn oon iskuba xidhnayn de waa hadallo kala duuna sadar u dhexeeyey oo siduu isugu xidhnaa ay markaa ayaa khalal kuba yimi ayaa jira meelaha qaybta hoose laakiin taas ma eegayo fain yuriiduu me laqbadii aan ku yarlaaba hadda intaan ka tegin alfardu fardigu qismaani laba qaybood weeye fa fardun oo waa mid nisbiya iyo mid mudlaqa fa fardun midi waa fardi yaqacu dhacaya mudlaqan xaalu yahay iyadoo la idlaaqo wax lagu qayday aanu jirin quyuudda inoo soo socota wa xukmuka isaga xukumkiisu cinda shuduudi shuduudka agtiisii musabaqa alisu waa lilidlaaqe ayuu inoogu horeeyo waa taa imakaan abyaadii uu inoo abyaadan uu inoo xaaliyana waa nigan sheegay imaka waalfardu midna waa fardi binisbati nisbe xaggeed ama xaysiye ama jiro loo nisbeeyey uun isagu fardiyadiisu tahay oo kaas bay isagu waa anwaac iyo qaybo qaybahaas baaba kolkol sii kala baxa se hadalka dambe xaafid ee xagga hoose idinku sugan ay meesha ay kuba sugan tahay amsilana way ku wada sugan tahay taa hadalka xaafide oo waxaaba weeye fardigaa nisbagii maa qayatowka adigu aada ku qayday bisiqatin ruux siqa ah riwaayadee tidhi lam yarwihi siqatun ilaa fulaan aw beledin beled aada ku qaydee tidhi lam yarwihi ilaa ahlu beledi kadaaba masalan beledkaasoo dakartow aada sheegtay aw can fulaanin amase biriwaayati can fulaanin riwaaye hebel shaksi lagaba warinayo aada ku qaydoo tidhi lam yarwihi can fulaanin ilaa fulaan waaba saad had naxwu qowli lqaa'ili waa kii qaa'ilkaasa imaamka ibnu daahir oo kale qowlkiisii uu yidhiba weeye lam yarwihi xadiidka asxaabu sunan ay wariyeen ee anas xadiidkiisii ahaa ee rasuulka ilaahay weliimadiisii safiye ahayd lam yarwihi ma warin can bakrin bakri kama warin ilaa waailun waailoo aabihiia uu mooye cid kaloo ka warisay ma jirto waxaaba weeye lam yiri wey wa ka qowli lqaa'ili ruuxii qaa'ilkaa qowlkiisiiba weeye uu yidhi lam yarwihi xadiidkan ma warin waa xadiidkaa muslim ee rasuulka ilaahay qiraa'adiisa ciidde labada ciidoodu aqri jiray iyada kuba yimi siqatun ruux lagu kalsoon yahay ilaa damra damratu bnu saciid almaasini mooyaane cid kaloo warisay ma jirto siqa ah waayo cid daciif oo la wadaagsatay way jiraan lam yarwi ka qowli lqaa'ili ruuxii qaa'ilkaa qowlkii weeye waa aw baladi dakartahu misaalkiisiiye lam yarwi ma warino haadaa xadiidkan hayru ahlilbasrati reer basre mooye cid kale may warin haddaba bal maxay kala yeelanayaan axkaam ma la aqbalayaa mise lama aqbalayo xadiidkan layihi waa fardi noocaas noqday ma dacfi baa uga imanaya jaanibkan lagaa qaydkan la qayday intii buu inoo sheegaya wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala fain yuriiduu hadday doonaan oy ula jeedaan weeye hadday ula jeedaan waaxidan mid oo waxa weeyaan hadday ula jeedaan waa hadalkoodan imaka ay yidhaaheen matan waa ka ugu dambeeya qaado oo ine wuxuu yihi lam yarwi haadaa hayru ahlilbasra xadiidkan reer basre mooyaane cid kaloo warisay ma jirto bay yidhaaheen soo maaha fain yuriiduu hadday ula jeedaan markaas ine magaalado dhami may wada warine waaxidan mid uun ay ula jeedaan min ahlihaa magaalada ay magacaabeen saa basro oo kale ehelkeeda kamida tajawusan majaasaysi daraaddeed oo waayo ficilkii shaksi lahaa ama riwaayadii ayaa magaaladiisii loo nisleeyay calaa sabiili lmajaaz sa imaka oo kale nin wuxuu sameeyo qabiiladiisii loogu tiiriyo waxaa markuu samaynayay aada ogeyn aan soo dirin oo laba idhaaho reer hebel baa nin dilay nin keliyaa dilay ninkaas baa cidi hadday doonto cid alla cid soo raacday may jirin cid la ogeyd may jirin haddana ficilkiisiibaa qabiiladiisii oo dhan loo nisbeeyey majaaznimo daraaddeedna ficil xaqiiqiya maahe haddaba hadday taasoo kale arrintu ay tahay oo markan ay leeyihiin reer basraa wariyey ruux keliya kamida inuu yahay nin keliya oo reer basra sida xadiiskii aynu soo marnay halkii munkarka aan kuma soo marnay ee ahaa kulul balaxa bitamri taasoo kale ayaa maxay yidhaaheen xadiidkaas abuzakar nin la yidhaha baa saynu soo marray oo lagu daciifiye warinayay isaguna hishaam ibnu curuw ka rinorinaya can abihi can caaishata markaa xaakim baa yidhi min afraad albasriyiina can ilmadaniyiin xadiidkan waa reer basra waxay la gooni noqdeen ay reer madiine kala gooni noqdeen meeshana maxaa yaala ninkan abuzukayr oo keliya oo reer basre aha ayuunbaaba la gooni noqday reer basre kaloo la wariyey ma jirto waa nin uun marka haddana waa kan magaaladii loo wada nisbeeyey arrinku haddaba hadduu noqdo eg wuxuu ujeedaa hadduu laba iyo saddex iyo noqdo inay wariyeen xadiidku fardi ma aha qaydkan unbaa la socda oo iyadu dee fardigii kala ma laakiin hadday ruux keliya dee qaydnimada mooye ruux keliya uun uu yahay waxa wariye la gooni noqdo beledkaa kaba mida arrintuna ay tahay tajawus nisbadan isaga dee magaaladii oo dhan loo nisbeeyey fajcalhu kaa ka yeel adugu xukum ahaan min awalihaa afraadda anwaacdeeda koodii hore ka inoo horeeyana muxuu ahaa wa alfardu qismaani fa fardun mutlaqan waa fardiga mutlaqa ah kaa xukumkiisiisii waxaan filayaana xukumkiisu dee aada waa inaan filayo inaan wada xusuusannahay waana tan imikana uu ina ixaaleeyo yidhi wa xukmun cinda shuduudi sabaqa oo xukumku siibuu noqonoo ninkan baa la eegi uun heerka dabdigiisu uu yahay unbaa la eegi hadduu nin xaafidoo daabido yahay dee xadiiskii fardi haba ahaadee waa xadiidkaa saxiixa hadduu yahay ninkaa dhexdhexaadkaa dabdigiisu yahay dabdiga heerkaa sare aan gaadhin laakiin dabdigalena xadiiskiisa xasan buu noqon haddii aan dee wax kaloo loo daciifiyaa jirin haddii uu ninku aanu dabdi lahayn saa dee aanu ama heerkaa gaadhin wax kelimimadiisan lagu aqbali karaa ama xaggaa dabdi kaba wadan saa xadiiska aynu kuma soo marnay kulul balaxa bitamri ninkaas abi zukayr la odhanayay yaxya uu warinayay ay yidhaaheen nin saalixaba ahda saalixnimada diintiisay wadaan maaha saalixi xadiidka saalixaba ahaadee ahaadee laakiin xag marka la eego wax dabdi iyo xifsi kama laha wax lagu aqbalo wuxuu la gooni noqdo taasoo kale uu noqdona markaa daciif buu noqonaya saasaad u kala qaadiyo wuxuu ku leeyahin xukumkii fardiga mutlaqaasi kol haddii meesha nin keliya uu yahay marka maxaa meesha kaaga baxaya hadduu laba iyo saddex iyo waxa wariyeeyina basra kaba midi iyada taasi waa xukum kale oo xukumkii fardiga mudlaqa ma yeelanayso fain yuriiduu hadday ula jeedaan markan ay leeyihiin lam yarwihi waxa weeyaan ilaa ahlu lbasra waaxidan mid ay ula jeedaan keliya oo min ahlihaa oo ninka wariya waa nin keliya la gooni noqdo laakiin beledkaa kaba mida tajawuzan majaaz ahaan iyo majaazaysi uun saa qabiiladaba ama shaksi ficilkii qabiiladiisa loogu nisbeeyo majaaz ahaan fajcalu waxaad ka yeeshaa xagga xukum ahaan min awalihaa min awali anwaaci ifraad afraad afraadda anwaacdeeda keedii ugu horeeyo waa fardigii mudlaqaasi taas iyada waa mid kaabal aan dhaafno marka wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala walaysa ma ahaaninoo fii afraadihi waa kan imika fardiga qaybihiisa ama afraadihiisa annisbiyati waa noocan aan hayno ama mawduucan aan hayno afraadihiisa annisbiyati nisbiga waa kuwan dee fardiga nisbiga taa kuma sugna dacfun daciifin laha anwaacda ama qaybaha la daciifinayo min hadihi alxaysiyati xaysiyadan tafarudka un kelinimadan xaggeeda uun dacfi laga daciifinayaa kuma sugna macnaha markaan nidhaahno xadiiskan hebel hebelun baaba kaba wariyey xaysiye tafarud baa jirta kelinimo jaani baa jira ama kelinimada nisbigaa haddaba xaggaasun haddaanay dacfi meel kale ugaba iman hebel hebelun baa kaba wariyey wax dacfi u keenaya maaha markaan nidhaahno xadiiskan lam yarwihi siqatun ilaa fulana iyadna waan qaydno tafarud imaka ayaa jira tafarudkaasna waa xaggaas siqaan kuma qaydnay haddaba xaysiyadaa iyo kelinimadaasun dacfi u imanayaa mama jirto marka la yidhaha reer basre uun mooye cid kale may warin xadiiska ama reer madiine uun mooye cid kale may warinna xaggaa qaydkaa aan qaydnay iyo fardigaa imaka ama tafarudkaa jaanibkaas ah dacfi xadiiskii uga imanaya ma jirto haddaanay jiha kale ugaba iman oo taas horta waaye mid weeye oo iyada dacfi xaggaa uga iman maayo laakiin se dee waxyaalaha jira iyada marka shaksi uun riwaayadii laguma qaydo riwaayaad kalea meeshii kollay jirtay waa riwaayadanoo bal taasi iyadaa waa runo dee xaysiyadaa dacfi uguma jiro haddii laakiin ruuxii la yidhaha xadiiskan siqa un mo hebel mooyaane cid kale may warin iyada markaa dee ciddii kale daciifka ayd wax kasoo qaad ma yeelanayso siqadan baa bal markaa xadiiskii kusoo koobnaanaya markaa kaasi wuxuu ku dhowaanayaaba sidii fardigii mudlaqaa qaydihiisii oo sidaasuu muxuu yidhi laakiin idaa qayada hadduu qaydo qaa'ilku ama ninka xaafidkiiba daaka daakana tafarudkaa dheh kelinimadaa dheh tafarudkaa imaka uu ku qaydo bisiqati waa ruux siqo oo ruuxa lagu kalsoon yidhaah hebel unbaaba xadiiskan wax siqaa wariyey fa xukmuhu kaa xukumkiisu yaqrubu waa u dhow yahay oo wuxuu u dhowaanayaa mima kii adlaqahu idlaaqo ujeedadu fardigii mudlaqaabu u dhowaan walaag taa hore wuxuu yihi fain yuriiduu waaxida min ahliha tajawusan fajcalhu min awalihaayo waa ku dhowye muu odhane anwaacda keedii hore oo fardigii mudlaqaa kala mid dhig buu ihi waayo waa shaksi keliya halkaas dee isagii un baaban haynaa wax kaloon ictibaarinaa mama jirto siqadii imika muxuuna yidhi muu odhan fardigii mudlaqaa buu la xukum yahay ee waa ku dhow yahay buuhi wuxuu taa u leeyahay ee siqadan iyada ruuxan siqada ah kollay isaguba maraatib buu yeelan oo ruuxan siqadii maraatib buu yeelanayaa waxaanu maraatibta uu yeelanayaa isagii kolley waa mid ciddan kale la wadaagsatay ee daciifkiina dee ictibaar bay yeelanaysaa markaa ninkan bal daciifka haddaan ku horeynay xadiiska la wadaagsaday dee isagii haddii uu yahay dacfigiisu mid adag wax la-aan oo kale weeye ama waxba kama jiraan oo ninkaa keligaan haysanaa fardigii mudlaqaa buu la xukum noqon markaa kaas oo iyada uu ku dhowya lama odhanayo waa fardigii mudlaqaah laakiin haddii uu gaadho heer xadiiskiisu ictibaar uu suubado oo ninkii dacfi waa jiraa dacfigani waa dacfigii suulxifdi iyo waxyaalo jaanibkaa kaba imanaya ikhtilaad yar iyo tadliis iyo waxyaalo saasa xadiiskiisu ictibaar buu u suubadaa macnaa waxbuu xoogeyn karaa waanu xoogoobi karaa dee xadiiskan siqadu kiisi waa adkaynayaayoo isaguna waaba dee daliil wax ka badan baa meeshii inoo soo baxaysa oo bal markaa hadduu ictibaar u suubado dee markaa waxay noqonaysaa xukumkii fardigii mudlaqahaba inaanu yeelano kolley taabican imika aan haynee kale ee xadiidkii kuba raacay kol hadduu muctabar yahay si aan shalayla soo maray meeshii xadiiskii waa ku xoogoobaya bal kii isagu siqada xadiiskiisna waa kusii adkaanaya kanna waa ku xoogoobaya xadiiska laqaatuu noqonayaayo markaa fardigii mudlaqaa la xukun ma yeelanayo markaa san uu leeya waa ku dhow yahay de haddii raawigan aynu ictibaar u suuban fardi mudlaqaa mu noqon de marka kale see ma noqonayo dee waa xukumkiisio tan buu ugaba cabiray oonu kala mid dhigin oo xukumkiisii xukum fardilmudlaqa min kulli weji kama dhigin wuxuu kaba dhigay inuu kuba dhow yahayo waayo tan baa ninkan daciifkama nin ictibaar u suubado mise uma suubado taas baa la eegi ninkan siqadaana waxaa la eegi heerka uu dabdigiisa iyo itqaankiisu gaadhsay ama heerkii sare eenu cidba u baahnayn baa markaas oo isaga xoogaysa mise waa heer dee heerkaa sare aan gaadhin oo u baahan bal wax kaloo dee isagana sii kaba uma baahan taas baa iyadna la eegayo taas buu u leeyahy waa ku dhowye aanu kala mid dhigin ama taa hore ruux keliyay ahaydoo saasuu yihi fajcal min awaliya dabooleysa maa nin fii afraadi afraaddiisa anisbiyati nisbiga ah waa kan ma mawduucan aan hayniyo baabkan fardigan muqayadka afraadiisa nisbiga dacfun daciifin laha iyadii la daciifinaya min ajil xayfiya xagga tafarudkood wax kale in laga daciifiyo mooye kelinimadani dacfi uma keenayso laakiin idaa qayada hadduu qayda kii hadlaye ama san qaa'ilki daaka tafarudka bisiqati siqa uu ku qaydo fa xukmu kaa isagu uu la gooni noqday ruux siqi ah xukumkiisu yaqrubu wuxuu u dhowaanayaa mima kii adlaqahu idlaaqay ujeedadu fardigii mudlaqaa buu u dhowaan dee sida uu markaa uga cabiray taasna waa taan soo sheegnay almucallalu wallahu subxaana watacaala aclam bismillahi alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wamawlaana muxamed nabiy lmiye wcala aalihi wasaxbi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وصم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول وهي عبارة عن أسباب ضرت فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائنا تضم يهتدي تهبدها إلى اضطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم وكثر التعليل وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقدع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم, بوهم على ابن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن الراوي نفيها فنقلا وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال وقد يحلنا بكل قدح فسق وغفلة ونوح, ونوع جرح بسم الله الرحمن الرحيم المعلل معللكي أيوه مبحث كيسي كان يهي لفتك معلل isaga baxsan doona haddii aad idhaa matniga laakiin waa nooc anwaacda xadiiska kaba mida oo ay culimmadna yidhaaheen u noocani marka la eego anwaacda xadiiska waa nooca ugu qaamidsan ugu gundheer ee aada xaqiiqadiisuna ay aada ugu daqiiqsan tahay saas daraaddeed baana raggii xufaada ahaa ee aada iyo aada u badnaa ee caaladee bal marka la eego quruuntii kala dunayd sooba maray caalamul islaami heer aada u sarreeyan iyo xifdiya idqaan ka gaadhay haddana kuwaa naftooda intooda waxaan dee idraag iyo ibtilaac weyn cilooyinka u lahayd ee markaa kaba hadashay cirasha riwaayaadku ay leeyihiin in kooban oo yar uun bay ahayd bo dee dad intuu ama shaksi idilaac taama leeyahay fahmi aada iyo aada u daqiiqaya idin leeyahay maraatibta ruwaadana macrifo aada iyo aada u sarraysa u leh oo ilaahayna weliba dee fiiro aada u dheer iyo fahmo dheer iyo naqdi dheer siiyey kaasun baaba umuurahan baxsiya kollay taasna waxa ay tahay axaadiista daciifkee aynu dee qaybo soo marnay kuwana ay dambeeyaan waa umuuro dacfigoodu intuu daahir yahay dadka heerkaa gaadhiya kuwa aan heerkaaba gaadhina laakiin macrifo uun lahaa ay garashadeeda wadaagsanayaan laakiin noocani wuxunbuu kuba yimaadaa dadkii lagu kalsoonaa ee siqaada ahaa axaadiistooda ayuu kuba yimaadaa waayo ruuxu marka horeba hadduu daciif yahay oo wax lagu daciifiyaa meeshii ay jiraan ama sanadkaba inqidaac daahira iyo irsaal daahir iyo waxyaalahaas ay kuba sugayiin dee dacfigiisi waaba la isla meel dhigo tacliib kale oo cillo qarsoon lagu cileeyo looma baahnaa haddii aanay cillada qarsoon ee soo baxday wixii xukumkan sare lagaba qaatay aanay ahayn ee kan isaga umuurahan ay kuba imanayaan ee la tacliilinayaa waa ruuxii siqada ahaa ee lagu kalsoonaa xadiiskiisiiba weeye bal markaa noocani waa nooc taas oo ahamiye aada iyo aada u weyn baaba leh haddaba bal taas buu nooceedii yahay wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala wasami magacow adugu weeye ma xadiiskii ku magacow bicilatin mashmuulu huwa isagu mashmuulun bimacnaa mushtamilun kulansaday bicilatin cillo kulansaday ciladuna waa dee cillo qarsoon oo qaadixaan ah taasba weye mucallalan mucallal ku magacow magacaas ku idlaaqo walaa taqul ha odhanin macluulu huwa macluulun lafdigaa macluul ha ku idlaaqin luqadu kaama saacidaysee wahya bal intaynaan inta kala gaadhin waayo intani wax luqo un ku tacalluqsan weeyaane horta noocan dee kutubta sidaan kuba aragnee badan mucallal bay idhaahaan muxadisiin kala duwan oon mid iyo laba ahayna macluul inay ku idlaaqeen ama ay isticmaaleen baa kaba dhacday bukhaari baa ka mida tirmidi baa ka mida rag hore iyo rag dambeba oo aan dee markaa mid iyo laba iyo saddex iyo afartoona ahayna lafdiga macluul way isticmaaleen bal markaa laakiin taas weeye horta waxaa kaloo dee iyadana markaynu eegno culimmadu ay axaadiistan ka hadlayaan ay mid mid ahaan ugaba hadlayaan khaasatan ficilna ay isticmaalayaan waxay kaba cabiraan dee acalahu fulaan hebel ayaa cileeyey oo cilladaas taas sheegay lafdiga acallana marka la eego dee sidaa uu yahay marka ismigiisa mafcuul aan dee eegno mucallalla maaha macluulla maaha waayo acalla marka waxay noqon lahayd qiyaaska kaasi uu yahay in la yidhaaho mucallun oo aan laam keliya uu yahay dee waa ficilkan ay isticmaalaan ay umuurahan u isticmaalaan qiyaasaan ismigiisii mafcuul mucallun buu ahaaye mucallal iyo macluul toona ma lahayn haddaba umuuraha jira daraaddeed mid isticmaal ahaan iskaba badanya ama la isticmaalay macluul aadna loo isticmaalo mucallal qiyaaskuna uu keenayo mucal ayaa waxay culimada kuba keentay inay halkan markaa intaanay gelin basan kale ama dee haba galeene ay luqa ahaan waxaan u baxsiyaan keebaa toosan keebaa sawaaba markaa dee ibnu salaax oo kale sheekuna kitaabkiisa ayuu nadminayaye ayaa